markan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waxayna la socodsiinaysaa zaare cabdixamed
kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka wicitaanka dhegaystaha ee toddobaadkan ka gadaal markii uu burburay shirkii beesha caalamka riixiisay dadka soomaaliyeedna wax badan ay rajada ka qabeen ee magaalada dhuusamareeb ee dowladda federaalk ee soomaaliya iyo sidoo kaleeto xubnaha maamul goboleedyada ka ah ee dalka ayaa waxaa shalay uu ka hadlay madaxweynaha dowladda federaalk ee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo baarlamaanka soomaaliya khudbadiisa intii ugu muhiimsaneed ayaa waxa ay ahayd in xubnaha baarlamaanka soomaaliya looga fadhiya ayagu in ay xal ka gaaraan arrinta murugsan ee siyaasadeed ee dalka haddaba baarlamaanku maxaa uu ka qaban karaa dhibaatada wakhtigan jirta ee xagga siyaasadda soomaaliya waxaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha toddobaadkan marti noogu ah oo arrinkaasi nala faaqidi doona xildhibaan maxamed cumar dalxa oo ka mida mudanayaasha baarlamaanka ah ee aqalka golaha shacabka bal soo dhowow mudane ugu horreyntii
zahra waan dhowahay waana idin salaamayaa adiga iyo ma dhegaysanaysaba soomaali meel kastoo joogto gudaha iyo dibadda dalka waayahay waad mahadsan tahay mudane shalay maxaa kaaga baxay khudbadii madaxweynaha haddaan kugu hormaro
waa mahadsan tahay madaxweynaha khudbadiisu waxay ahayd warbixin maaragtay ka turjumaysay shirkii samareeb samareeb hore la oran jiray oo ayaga kulanki ay ku lahaayeen maaragtay madaxda maamul goboleedyada natiijadii uu kusoo dhammaaday oo uu ahaa mid aanan laysku soo afgaranin qodobadii halkaasi laysku soo qaaday sidaasi awoodeed iyadoo mar waliba madaxweynaha laga rabay waajib ahaan markii ay sidaas oo kale ee ay u kulmaan wixii ay isla soo gaaraan in baarlamaanka ee lagu soo simo kadibna baarlamaanka uu talo iyo go-aan wixii isaga markaa waajibaad dastuuriga uu leeyahay isaga inuu qaato marka tiibun bay waafaqsanayd marka baarlamaanka marka warbixin buu siiyey baarlamaankana waa dhegaysay wixii markaa ee baarlamaanka uu ka ambaqaadi lahaa isaga iyo taalaa wixii ka bilowdo beri iyo maaragtay iyo saadambe waa hagaag baarlamaanka waxaa la gudboon iyo waxa aad qaadi kartaan dhammaanba su-aalahaasi dabcan waxay ka imaan doonaan dhegeystayaasha khadadka telefoonada ku jira dhegeystaha ugu horeeya ee codsatay inay baarlamaanka xubinta ka mid ee nala hadlaya ee la hadasho waa gabar joogta magaalada hargeysa soo dhowo walaal magacaagana ku bilow salaamu calaykum karaadi axmed ma maqlaysa horta si fiican ayaan kuu maqlaa okay aniga asalaamu calaykum magacaygu waa faadimo ibraahim ismaaciil oo joogta hargeysa walaaltay maxamed cumar dalxa waan ku salaamay soomaali siyaasadeediyo lagaaga warrami maayo adaadabee jaamacadda arabtada ugu jira waxaan weydiinaya walaalkeen maxamed cumar dalxa waxaynu ogeyn xilligii xasan sheekh maxamuud iyo shariif sheekh axmedba xoogaabaa loogu daray qoladana berri waxay kaga eg tahay isniinta marka in dadkii loo tudho iyo dalkii loo tudho oo wax la badbaadiyo miyaanay ahayn inta midi midi kutaaga adduunka ka socoto midda kale haddaa saaray intaadii saamaxdo soomaali waa isku diin waa isku diir waa isku dad ummado kala diinoo kala afoo kala dhaqanaa dawladaha wada dhisto wada haysta waa shirkii markii halkaa lagu kala kacay alay wallaahi oo bilaahi soomaali gabal madoobe inuu dimay baan anigu mooday haddana saaka waa taasa waa la noolyaho waa socdaa way waad mahadsantahay simanku weydiinaya asalaamu calaykum aad baad u mahadsan tahay dareenka dadka shacabka professor maxamed cumar dalxa xildhibaan waxaa jirta dareenka dadka shacabka ay qabaan cabsi fara badan ayay muujinayaan maxay noqon doontaa dowladda xilligii waa kaasaa sideedda februaayo way dhowdahay waxaa jirta inaan ilaa hadda masiir siyaasadeed lagu heshiinin doorashadii waa halkeedii marka dadka cabsi fara badan ayay qabaan haddiiba xataa si aan sii daba raaco warka oo faadimo ay ka hadasha hadda marka maxaa idinka idinla gudboon oo gacantiina ku jirood qaban kartaan
zahra waa mahadsan tahay adig iyo gabadha walaasheeda ee faadimo ayaa ita kasoo hadlaysaa annaga walwalka iyo walaaca shacabka marka sidaas oo kale ay qabaan annagana saameyn ayuu nagu yeelanayaa walwalkaas iyo walaacaasi waayo waxa aan ka turjumaynaba waa codkooda iyo rabitaankooda laakiin mar waliba shacabka soomaaliyeed waxaanu sheegaynaa waxa laysku maaragtay maamulayo dawlad marka laga hadlayo waa sharci iyo nidaam iyo xeer oo u baahan in la ixtiraamo oo la qadariyo waana midda annaga oranaya qodobka maaragtay maaragtay suuriya ee mabaadihiisana maaragtay asaasiga mid kamid ah oo aada ugu maaragtay lafagurayo waa sharaynta sharciga haddii sharciga la ilaaliyo oo sida uu yahay loo dhaqangeliyo wax weliba waxay yeelanayaan xal looga gudbi karo oo maanta ee dadka soomaaliyeed ee ayaga ay ku qanci karaan horeyba maanta wax aanan xal ma aragtay ama iyaga loo arkay oo xaqdarro ahayd ayay soomaali ilaa iyo maaragtay cabsa ilaa yomana haada ayaa u ah slogan yani waxay aragtay xaq ma aha laakiin waxa waaye xal baa laga rabaa oo markay doonayaan inay wax un markaasi ay ay gaafsiiyaan xataa xaqdaro hadday tahay si kastaba marka ahaato annaga de xaqdaro uma socono laakiin baarlamaanka qodob ayaa jira oranaya oo kii ugu dambeysay ee xataa ay soo wada maaragtay gaareen go-aankeeda ee baarlamaanka markii la keenay toddoba iyo tobankii qodob seven ee ay ahayd baarlamaankani waxaa bedelaya baarlamaan sharci ah oo lasoo doortay oo markaasi kadibna la wareegaya mas-uuliyaddii iyo xilkii baarlamaanka oo dowladnimada isaga u ah gundhig maadaama dowladdani ay tahay dowlad parliamentarian oo ayadu ay tahay midda madaxweynuhu keentay oo dooratay iyadu ay tahay midda guddoonka baarlamaanka ee labadiisa guddoomiyaha iyo ayaga ay doorteen ama ha noqdo golaha shacabka ama ha noqdo golaha maaragtay aqalka sare ama sidaas oo kale xukuumaddana ayaga ay yihiin golahayaashaasi maaragtay ama baarlamaanku midka codka kalsoonida xukuumadda uu siiyey marka waa gundhiga waa beyska waa tiirka isku haya hay-adaha dastuuriga ee dowladda baarlamaanka marka baarlamaanka si aanun gaab uu iman oo haddii xilligii la rabay in la helo awoodihii ee bedeli lahaa ee dastuuriga inaan baarlamaanka meel cidla ah aanan ooga tegin oo faraaq aanan imaan ama gaar ayaa sharciyan oo xaq uu leeyahay inuu ku timo baarlamaankii kale lasoo dooran lahaa waa haddii la ilaalinayo nidaamka sharciga wat sharciga moodegsan ee dastuuriga ah waayahay barnaamijkan intiisa badan dhegeystayaasha ayaan fursada siinaa ayaga ayaana xiiseynaya wakhtigan xaalada taagan dhegeysta jooga dalka koonfur africa ayaa qadka telefoonka ku jira walaal magacaa ku bilow soo dhowow iyo su-aashaadaba
waad mahadsan tahay sara cabdi axmed waan dhogaya walaal xildhibaan waxaa xildhibaan dalxa waxaan weydiinayaa maadaama maanta uu madaxweynuhu khudbad ka jeediyey golihii baarlo golihii shacabkiga uu sheegay heshidii iyo waxay dawladdu samaysay inay hergeli waayeen iyo sidii wax u dhaceen dawladdii waktigeedina uu ka dhiman yahay un waa maalin qura madaxweynaha iyo xukuumaddiisa baarlamaankiina waktigiisii uu dhammaaday maxay tahay waxaa la gudboon baarlamaanka dawladda soomaaliya badbaadinta ummadda soomaaliyeed iyo masiirka ummadda soomaaliyeed iyo midnimada ummadda soomaaliyeed iyo sidee ma waxay sugayaan sida baarlamaanadii horey in faragelin shisheeye ay soo dhex gasho mise ayaga go-aamo rasmiga gaari doono waxaan intaas baa weydiinaysaa waad mahadsanta magacaagana abshir daar cabdisaaro abshir waayahay waad mahadsan tahay dabcan su-aashaas mid lamida ayaan isla hada daqiiqad ka horweydiiyey martida barnaamijka xildhibaan dalxa bal dhinaca kale haddaan u dhigo xildhibaane waxaa jirto in baarlamaanka xubnaha dhexdooda ay qaybsan yihiin oo dabcan ay kala aragti duwan yihiin waxaa tiraahday sharciyan markii la fiiriyo waxaa nahay ciddi buuxin lahayd haddii xataa marnaanshiyo siyaasadeed oo gaaba uu yimaado arrinka ku salaysan hogaanka dalka haddii adinka aad qaybsan tihiin oo xildhibaanadii xataa siyaasiyan ama kala aragti aad tihiin qaarkiin oo sida fadhiyada baarlamaanka marka laga dhehanayo xataa aad iska soo horjeedaan sida loo doodaya ama dhinacyada aad u kala taageeraysaan sidee ayaa adinka qudhiina aad wax kusii hogaamin kartaan ama aad ogol wax ku wada noqon kartaan
su-aal muhiima wasaara kala duwanaanshaha iyo aragtida maaragtay mabda-iyan marka laga hadlayo taasi baarlamaanka waxu dhimi mayso baarlamaanka weligiisa ayaa fikir iyo maaragtay iyo maaragtay aragti kala duwan uu kusoo shaqeynayo marmarka qaar waaba quruxda baarlamaanka inay fikrado kala duwan iyo aragtiyo oo kala duwan ay yeeshaan laakiin baarlamaan wuxuu isku xukumaa waa cod codkaasi aglabiyada iyo baarlamaanka oo danta ummadda iyo qaranka iyo siyaadada ama subarenatiga dalka ayadoo oo masiirka ummadda uu yahay midka isaga wax weliba ee priority la siinayo haddana kaasaa ummadda soomaaliyeed ee meesha ayada ay tahay danteeda ayaa baarlamaanka waajib ka saaran maadaama uu u dhaartay xildhibaanka inuu kaasi isaga ninkii masiirka ummadda soomaaliyeed ka naxayo dalka badbaadadiisa diyaarka u ah in sidii loogu aaminay mas-uuliyadaasi uu u dhaartay ummadda soomaaliyeed codkeeda uu meesha ku joogo oo ka turjumayo inuu maslaxadda wixii ummadda u ah inuu u codeeyo halkaasna ma aragtay ay noqoto in la raaco aqlabiyada baarlamaanka ee loogu hoggaansamayo ayadoo la ilaalinayo mar weliba waxa sharciga iyo dastuurka uu qabo oo wixii markaasi ka baxsan qarannimada soomaaliyeed ama wax u dhimi karo jiritaankeena ama maaragtay wax ka bedelid inuu ku sameeyo maaragtay basiirka ummadda soomaaliyeed iyo maaragtay arsaanteeda qarannimo taa iyadoo aanan meesha ay soo geli karin haddana xildhibaan kasta waxaasi sharciga loogaga baahan yahay inuu usoo diyaar garoobo haddii ay noqoto qodobada qaarkood in cod la geliyo waa tahay waa yahay dhegeysto kale in ayaan jeclaan lahaa bal markana inaan sidoo kaleeta siiyo khadka telefoonka soo dhowo walaal magacaaga ku bilow waa mahadsan taha walaal magaceygu waa fardowsa xuseen oo ku sugan magaalada atrono markaan ee markaan barnaamijka maanta aan fursad u helay aan ka qayb qaato su-aashu waxa weeye baarlamaanka soomaaliya maxaa la gudboon in ay dalka kaga gudbaan arrintan taagan ee soo noqnoqotay soo maaha ha xaalada siyaasadeeda cakiran ee dalka ha baarlamaanka soomaaliya waxaa la gudboon inay dalka aan dib loo celin aragtideeda gaaban marka aan dhiibto maadaama golaha baarlamaanka ay yihiin golaha sharci dejintana waxaan shacab ahaan ka codsaneynaa inay eegaan ama horumariyaan wax walba ka horumariyaan sharciga iyo masiirka dalka iyo weliba matalaada ummadda shacabka soomaaliyeed ay ku matalaan baarlamaanka sidoo kale golaha baarlamaanka waxaa la gudboon in maalin kasta soo noqnoqon in shaksi loo tamasulo oo sharciga uu kahor ka horeeyo shaksi iyo dana gaar ah waxaan rabnaa in golaha baarlamaanka ay naga gudbiyaan tanasulkan soo noqnoqday muddada sanadka ah taagan maalin walba inta rag la iskugu yeero laga baryayo masiirka iyo weliba doorashada dalka iyo hor u socodkiisa qaadkay noqon lahayd sidoo kale golaha sharci dejinta waxaan ka codsaneynaa haddaanu nahay shacabka soomaaliyeed in ay tusaale fiican u noqdaan shacabka iyo weliba dadka ku haminaya inay kasoo qayb qaataan siyaasada soomaaliya marka ay wax diidan yihiinna ay si sharci a ku diidaan ayagoona miiska noo qaraa aqcin ayagoona tusaale fiica tusaale xun u noqon shacabka soomaaliyeed waxaa diidan tihiin sharci ku diida waxaa ogashihiinna sharci
waa tahay dhegeystahaasi ee joogta kanada torona waxa ay baarlamaanka soomaaliya dabcan sida aad maqlaysidba ay leedahay sharciyada raaca adinkoo dhanna aan fiirinaynin dad badan oo shacaba dabcan ayada hadda waxay kusoo celcelisay in haddaan nahay shacabka haddaan nahay shacabka shacabka qof unbay ka tahay laakiin aragti laga yaaba inay dad badan qabi karaan inay taha laga yaabaa marka bal waxaad iga warantaa wixii ka dambeeyey shalay markii baarlamaanka uu ka dhacay kulankaasi xubnaha baarlamaanka maxaa la gudboon ilaa iyo wakhtigan maxaa warara maxaa kulamo ah maxaa isu imaatin ood yeelateen beesha caalamka cid idinla soo xiriirtay ma jirtaa madaxda safaarada safaaradaha iyo ergeyga gaarka ee qaramada midoobe arrimaha soomaaliya maxaa intaas ka dheeri ah oo dahsoonoo dadka aada la wadaagi kartaa
jaro waa su-aal kaleo iyadana muhiim ah baarlamaanka isaga kolley waxa uu la shaqeynayo mar weliba isgelinayo waa dastuurka iyo sharaca shuruucda u degsan iyo xeerarka ee maaragtay ee isaga uu ku dhaqmo taa ayaa isaga horta ay u tahay wadada isaga inagu maaragtay waajibaadka uu leeyahay inuu usii maro ay maaragtay ay noqonaysaa inuu ilaaliyo mas-uuliyadda saaranna xildhibaanku waa wax laftirkeeda markaad eegtid xeer hoosaadka ay ku caddahay mid weliba guddoonka waajibaadkiisa ee baarlamaanka waxa uu yahay iyo waxa laga rabo iyo waxa isaga markaasi inuu guto loogaga fadhiyo xildhibaanadu marka loo doorto ama ayaga ay noqdaan xildhibaan qaran ayagoo markii hore ku imaanaya ee wejiyo kala duwan balse laakiinna waajibaadka ay gudanayaan iyagana inay ku caddahay maaragtay iyagoo xildhibaano qaran ah maaragtay iyadoo qodobaysan ayaa maanta ee xeerka u qorayaa wax weliba oo nidaamka taan horey u sheegay iyo dastuurka ee noo qoran ama xeer hoosaadkeena ayaa annaga waajibka naga saaran horta ummadda soomaaliyeed inaan fulino oo aan ugu adeegno ayaa lagama maarmaan ah midda kale shacabka annaga iyagaa maka nimid waa midda iyaga loogu adeegayo ee maaha mid iyaga laga adeeganayo waa midka iyaga loogu shaqaynayo maaha midka iyaga lagaga shaqaysanayo xildhibaankii isaga diyaar u ah inuu ummadda amaanada sidaan horey u sheegay ee isaga maanta uu hayo sidii loogu talagalay inuu u dhowro iyo mas-uuliyadda qaran ee saaran iyo wadanka ee maanta ee isaga ummadda walaaca guriga ka wada hayo inuu dareen sanaado loogaga baahan yahy waa ninka xildhibaanka ah xildhibaanada si kasta wa aragti duwanaadaano ama ha u kala ma aragtay fikrad duwanaadaano laakiin meesha annaga ma aha waxaan ku shaqaynayno sida siyaasiyiinta ama haddaba ee maamul goboleedyada oo ayaga ay qabaan waxa la yidhaahda concern oo wadar ogol oo haddii hal maamul goboleed oo isaga banaanka istaago oo aanan intii kale waxba aan la dhaqaajin karin ama laba banaanka istaagto annaga haddii boqol iyo konton maaragtay boqol iyo soddon iyo sagaal ayuu kooramka baarlamaanka ku furmayaa hadduu boqol iyo soddon iyo maaragtay sagaal ee ayaga ay ogolaato boqol soddon iyo sideed ay diido halka cod ee la dheeryahay ayaa sharci uu ku noqonayaa codkaasaa shaqaynaya inta kalena waxay ku gawracan yihiin waxa codkaa haldheerida ay ayaga loogaga adkaaday ee ma taalo aniga ma qanacsani iyo aniga sidaan rabay iyo dantaydii meesha ogama maartay jeedi iyo aniga kaasaan ahayo maba soo gashaba waxa la yidhaahdo ani ayadoo soomaalida horey ba utirin aniyiri dad ka saar ma gartay marka anaga anaaniyad hadday meesha soo gasho sharcina meesha wuu ka baxay kuma sarayno saraynta siyaasada ee hadda waxa qasbahaya dhan ee amuuraha dalka yaallo ay tahay sharcigiiyo laga sara maray laakiin annaga markay nagu soo noqoto waxaa waajib nagu ah inaan ilaalino sharciga siduu yahay inaan fulino waa hagaag mudane xildhibaan maxamed cumar dalxa dhegeystaha waxaan jeclaan lahaa dabcan inuu ugu dambeyn doono aan filayo barnaamijka ka qayb qaadanaya magacaa ku bilow halkaad joogtid iyo su-aal iyo aragti waxaad qabto walaal okay waa mahadsan tahay walaal sahra iyo dhammaan bahda c o eba iyo dhegeystayaashaba magacaygu waa maxaa xaaje aadan gaawe india ayaan ku suganahay runtiina dadka siyaasadda waddanka danaynayaan ahay oo la socda aragti baan qabaa ma qabo su-aal ma qabo aragtidaydu waxa weeye waddankan maadaama soomaali iska leedahay macnaha in soomaaliya u tashato aadna macnaha waxa weeye la iskugu xil saaro qof walba oo soomaaliyeed uu iskugu xil saaro waddankan sidii uga gudbi lahaa sarsuurta adag oo uu ku jiro saacadda hadda la maraayo oo hay-adaha sharci dejinta ee fulinta iyo golaha baarlamaankaba waktigiisii uu dhacay oo meel adag la maraayo in arrin siyaasadeed oo lifaaqii doorashada lagu aaday ee kii seventeen september iyadoo laga duulayo awood in la iskugu geeyo aragtida noocaasa ayaan qabaa waana mahadsan tahay waa hagaag waa tahay aad baad umahadsan tahay dhegeystahaasi aragtidiisa ugu dambeyntii xildhibaan maxamed cumar dalxa maxaad kusoo xiri lahayd barnaamijka oo aada is leedahay waa arrin muhiima
xaqiiqatan waa umahad celinayaa dhammaan runtii dadka soomaaliyeed ee doodan maartay ee su-aalaha runtii soo jeedinaya aragti ay ku muhiisan wadan jacayl iyo soomaalinimo iyo in dalkani uu badbaado aanan loo celinin kali meeshii laga yimid taasi waa midda dhammaan dareenka iyo shucuurka aan qabno ka wada turjumayo laakiin rasuulka sallahu alay wasalam wuxuu yihi dhammaantiina jannada waad gelaysaan ilaa ninkii iska diida mooyaane ninkaanan dowladnimo rabin iyo dal soomaaliyeed magaciisa iyo daraftiisa iyo karaamadiisa in maaragtay la badbaadiyo ee dalkana horay u socdo aan meeshii kale loo celinin waa halkiisa iyo yeelkadiisa laakiin baarlamaanka waxaa waajib ku ah ummadda soomaaliyeedna ee beri horta ilaahay lagu weydiin doonaa qof kasta inuu ilaaliyo maslaxadda ummadda soomaaliyeed iyo midda qaranka ah oo waxa uu ka duurayo inay noqoto national interest qaranka maslaxadda waxa ay ugu jirta ee aanan noqonin maslaxadda qabiilkiisa aanan noqonin maslaxadda gaarka ee deegaankiisa ee aanan noqonin maslaxadda gaarka ah ee saaxiibadiisa ee aanan noqonin qaraabadiisa ee waxa ee uu ilaalinayo uu ka duulayo ee uu u dhaartay kale inay tahay maslaxadda ummadda soomaaliyeed ee sujuud ahaan ee uu ka tarjumayo saaxiibadayda ayagaana maanta talada gacantooda lagu soo celiyey hadday ku heshiin waayeen nimankii odayaasha ahaa ee ayaga wax ay la hor yimaadaan oo ay kusoo waafaqeen la waayeyna baarlamaanka waa inuu talo ummadda soomaaliyeed ka farxisa u gaaraa badbaadiyaana sidii shalayba uu u badbaadiyey ee marxalooyin adag lasoo maray oo meeshii annaga ay ka timid oo aan war u hayna iyo wixii laga soo maray iyo inta maanta ee xildhibaano ee maanta u badgalay ee u nafwaayey ama iyaga dhibaato usoo gaartay taasi ninkii dareensan umalayn maayo wax ka duwan inuu la imaanayo haddii ay la yimaadaan ada dadkii jannada iska diiday ee naarta ka doortay waa iska jiraan dadna masaa-ibada iyada ee nactay ee iyada haysata dad ayaga marka ayagana dan ugu jirto hor ayaa loo yiri oo masaa'ibu qawmin cinda qawmin fawaid laakiin umalayn maayo inay dawladda soomaaliyeed iyo dadka soomaaliyeed inay dhammaan ay u noqon doonaan magan dawladnimo qof aanan rabin ama dalkan mar kale burbur iyo shalay meesha ka yimid laga celiyo waad mahadsantahay brofesor maxamed cumar dalxa kaasi waxa uu ahaa maxamed cumar dalxa oo ah mudane ka tirsan baarlamaanka soomaaliya barnaamijkan wicitaanka dhegaystaha ayuuna marti iigu ahaa wuxuuna nala falanqaynayay aragtida iyo waxa laga filan karo baarlamaanka soomaaliya kadib khudbadii shalay madaxweynaha soomaaliya uu u jeediyey baarlamaanka markii uu fashilmay shirkii magaalada dhuusamareeb barnaamijka intii ka qayb gashay iyo mudanahaasi isaga martida ku ahaaba dhammaanba waan u mahad celinayaa intaynu barnaamijkan mid lamida ku kulmi doonana nabadgelyo